halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosan uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce labiyo tobanka bisha juun idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya sahre ciidle nooriye anoo ah ismaaciil xuseen farjar
in go'aanadii ka soo baxay baarlamaanka soomaaliyeed ee federaaliga ah in beesha caalamka ay ixtiraamto baarlamaankuna uu yahay xaruntii sharciyada iyo ilaalinta kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud cali magan oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo beesha caalamka ugu baaqaya inay ixtiraamaan go'aankii baarlamanka federaalka ay ku laaleen sharci ahaanshaha baarlamanka maamulka jubba waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale ee aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah dalka maraykanka oo la sheegay inay ku nool yihiin ugu yaraan laba milyan iyo badh carruur oo derbijiif ah barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
maraykanka ayaa hoggaanka u qabtay dalalka soo saara saliidda ama shidaalka sidaasna waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkadda shidaalka ee b b kumanaan ceel oo cusub ayaa la dalooliyey waana tiro ku filan in maraykanka kor u qaado wax soo saarkiisii ku aadanaa dhinaca shidaalka islamarkaana gaadhsiiyo ilaa koob iyo toban dhibic lix milyan oo foosto maalintii waxaana tiradani ay ka badan tahay lix iyo toban boqolkiiba wax soo saarka sannadkii hore xaddigan cusub ee maraykanku soo saaray ayaa ka hormarisay dalka sacuudiga oo weli oo markii hore ahaa dalka ugu horeeya dhinaca soo saarista shidaalka maraykanka ayaa sheegay in koruqaadidda soo saarista shidaalkan inay ugu wacan tahay iyada oo la casriyeeyey qalabka lagu soo saaro shidaalka iyo farsamada loo isticmaaloba waxaana farsamadan cusub ay sahashay in la gaadho shidaal inta badan ku jira dhulka hoostiisa maadaama maraykanku xilligan hoggaanka u qabtay dalalka soo saara shidaalka waxay taas macnaheedu noqonaysaa inaanu ku tiirsanaan doonin iminka wixii ka dambeeya shidaalka uga iman jiray dibadda taliyaha ciidamada milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay khamiistii shalay in dowladda maraykanku ay tababar iyo talabixinba ay la gaarab taagan yihiin ciidamada ciraaq xataa ay gobolka ambaar ay ka samaynayaan saldhig ay ku sugnaan doonaan ilaa afar boqol iyo konton tababarayaal milatariya genaraal martin waxa uu sheegay in isagoo warbaahinta ugu sheegay isagoo ku sugan dalka talyaaniga in maraykanku ay qorsheynayaan in tababarayaashaasi ay geeyaan gudaha dalka ciraaq inta lagu guda jiro lix ilaa iyo sideed weeg hay-adda lacagta dunida ee i m f ayaa kusoo warramaysa inaanu jirin wax horumar ah oo laga sameeyey wadaxaajoodkii u dhexeeyey gariega iyo dalalka reer yurub ee deymaha ku leh kaas oo ku aadanaa in heshiis laga gaadho deyn gaadhaysa ilaa sideed dhibic laba bilyan oo dollar ka hor bishan juun soddonkeeda afhayeen u hadlay i m f ayaa sheegay in weli ay jiraan faraq weyn oo u dhexeeya dhinacyada waxaana afhayeenku hadalkan sheegay kadib kulan ra-iisul wasaaraha gariigu la yeeshay madaxda dalalka faransiiska iyo jarmalka oo ah labada dal ee deymaha ugu badan siiya griiga
subax wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka maraykanka waxaa ku nool ilaa laba milyan iyo badh caruur derbijiif ah oo sida laga soo xigtay xarunta qaabilsan arrimaha dadka aan guryaha lahayn caruurtani waxa ay ku nool yihiin guud ahaan gobolada dalkan maraykanka magaalada washington ee caasimada maraykanka oo ka mida goobaha ugu qanisan ee dalka ayay haddana ku nool yihiin ilaa kun caruura oo aan guryahaysan amaba derbijiifa laakiin caruurtaasi waxaa la sheegay qoysaskoodu inay magaalada ku dhex nool yihiin wariyaha v o eda carol pierson ayaa warbixintan inoo diyaarisay ismaaciil xuseen farjar ayaana inoo soo koobaya
xilli hore oo maalinnimadii arbacada ayaa bas weyn wuxuu soo hor istaagay goob gaadiidku istaagaan oo ku taalla suuq laga dukaamaysto oo ku yaala duleedka washington baskan waxaa leh urur samafal oo lagu magacaabo mobile hob kaas oo ka jira qaybo ka mid a xaafadaha washington ururkan samafal ayaa taageero u fidiya carruurta aan guryaha lahayn iyo weliba carruurta ku sugan duruufaha dhaqaale ee adag carruurta iyo weliba waalidkooda ayaa markii ay baskan arkeenba waxay galeen saf dheer waxayna sugayaan khudaar iyo alaabooyin kale oo gaadhigan laga soo dejinayo oo ay ku jiraan agabka waxbarashada u sahla ubadka wax kasta oo baskani sido ayaa ah bilaash ay ku deeqeen ururkan samafal ee la magac baxay rajada wareegta ama mobile hob doona fortier oo aasaastay ururkan samafal afar sano ka hor ayaa iyadu sheegaysaa I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless. Or ma seexan karo habeenkii aniga oo og inay jiraan carruur ka tirsan bulshadeenna oo halgan nolosha ah ku jira ama derbi jiif ah ayay tidhi doona ayaa ka tagtay shaqadeedii ahayd agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee cisbitaalka inova sannadkii hore waxayna si weyn ugu soo jeesatay inay ka midha dhaliso mashruuceedan So it was very scary. Um, I have a daughter in college, my son's in high school, and um, waa arrin naxdin badan wadata waxaan leeyahay inan yar oo ku jirta kollejka sidoo kale wiilkaygu wuxuu dhigtaa dugsiga sare sidaas awgeed waxaan dib u eegay bulshada waana shayga ugu macquulsan ee aan weligay ka shaqayn karayay ayay tidhi cusbitaalka inova ayaa ku deeqay baskan kaas oo loogu tala galay in uu bixiyo adeegyada caafimaadka ee guurguura we take our mobile unit um, out every Wednesday night to different locations throughout our county. And we average anywhere from 50 to habeen kasta 90 oo arbaca ah kids will come on waxaannu board to aadnaa receive goobo badan oo services.
magaaladan ku yaala waxaannu habeen kasta la kulannaa carruur gaadhaysa konton ilaa sagaashan kuwaas oo baska soo fuula si ay adeegyo kala duwan u helaan qaar ka mid a carruurtan ayaa cusub halka qaar badanina ay yihiin dhallinyaro wakhti badan derbijiif ahayd ambaro diyaas oo da'deedu tahay koob iyo toban jir waa mid ka mid a carruurta derbijiifka ah waxay inala wadaagaysaa dareenkeeda We found out with our friends. Um, they told us to come here, and we came for Christmas. They gave us presents. They gave us things, and waxaannu la they kulannay gave us, asxaabtayada um, waxay noo sheegeen in food aan too, halkan so nimaadno it was kinda- halkan waxaannu good nimi thing.
ciiddii kirismaska waxayna na siiyeen hadiyado waxay noogu deeqeen wixii ay nagu kaalmayn karayeen sida cunto iyo wixii la mid ah arrintanina waa tallaabo aad u wanaagsan ayay tidhi 12, 12, ce- cero- qaar ka mida waalidiinta halkan ku sugan ayaan ku hadlin luuqadda ingiliishka waxayna u baahan yihiin dadka kaalmeeya dhinaca tarjumidda si ay u soo gudbiyaan baahiyahooda roonda oo aan jeclayn in magaceeda la dhammaystiro waxay halkan timaadaa saddex maalmood toddobaad walba si ay u kaalmayso ururkan samafalka ee mobile hob roonda ayaa sheegtay in caawimaadan uu ururku fidinayo ay gacan siisay carruur kala duwan iyada oo farta ku fiiqaysa qaar ka mida carruurta goobtan ku sugan ayay tidhi I think it's helping because now you see some of the kids, they look much better, healthier.
waxaad aragtaan in qaar ka mid a carruurtan ay xaaladooda caafimaad soo wanaagsanaanayso ururkan samafal ayaa sidoo kale bishiiba mar qabta habeen ay ugu magacdareen habeenka dukaamaysiga kaas oo ka qabsooma xafiiskooda waxaa goobtan isugu yimaada ilaa laba boqol oo dhallinyaro ah oo la siiyo dhar iyo kaba kala duwan oo tabarucaad ahaan loo soo ururiyey sheekadani waxay ka mid tahay howlaha shaqo ee ay qabtaan kumanaanka urur ee samafal ee ka jira dalkan maraykanka kuwaas oo gacan siiya carruur derbijiif ah oo gaadhaysa ilaa laba dhibic shan milyan oo carruur ah oo isugu jira kuwo derbiyada seexda iyo qaar duruuf dhaqaale oo adag ku jira
mahadsaned ismaaciil farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda carol pearson
mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ayaa taageeray go-aankii baarlamaanka ee ahaa mooshinkii ka dhanka ahaa qaabkii loo soo xulay baarlamaanka jubbaland waxayna isku raaceen in la dhaqangeliyo go-aanka uu gaadhay baarlamaanka soomaaliya wariyaha v o a axmed xasan colaad ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho kadib wuxuu waraystay xildhibaan maxamuud cali magan oo uu ugu horreyn weydiiyey nuxurka shirkooda jaraa'id
iyagana wuxuu ku saabsanaa in go'aanadii ka soo baxay baarlamaanka soomaaliyeed ee fed- federaaliga ah ee ku saabsanaa arrimaha jubbooyinka go'aankaas oo dhacay lixdii bisha tan haddaan ku jirnay ee juun labadi kun iyo shan iyo tobankii in eh, beesha caalamka ay ixtiraamto lahaanshihiisa eh, lahaanshi- lahaanshaha dalka diinta iyo dadka soomaaliyeed baarlamaankuna uu yahay ee xaruntii sharciyada iyo ilaalinta lahaanshahaas hay marka go-aankiinna ama war-saxaafadeedkiinna wuxuu ahaa beesha caalamka go'aanadii ka soo baxay ama warkii ka soo baxay inaad maaragtay oo ixtiraamo baarlamankii go'aankii ka soo baxay sidaa yada weeyo wuxuu ahaa in la ixtiraamo inaan meel kale lala aadin annaga exaambal yar haddaan ku siiyo waxaanu nahay ummad dawladnimadoodii ka burburtay marka waxaan u baahan nahay waxa barayortiga ugu baahan nahay in la- garab nagula siiyo in la xushmeeyo in nagula saboorti gareeyo u baahanahay waxaa weye sidii aan shuruucda aan samaysannay ee hadda jiro garab nagula siin lahaa inay noqdaan kuwa muqadisa oo looga dambeeyo wax walba oo iyaga xa- lagu xalliyo wixii khilaafaada jiro laakiin xildhibaanay markaad fiiriso beesha caalamka ka sokow een, maamulkii uu quseeyey arrintan ayaaba ka soo horjeestay waa la socotaan inaysan nuquseen bay tilmaameen arrimahaasi mooshinkii baarlamanka uu qaaday inuusan saamayn ku yeelanayn bay sheegeen inaysan ixtiraamsanayn xataa markii dambeba dowladda dhanba ay sheegeen marka maxaa is leedahay go'aankii baarlamanka ilaa heerka way gaarsiisay inay jubbaland ay arrimaha ay een, ay- een, maaragtay go'aankii baarlamanka ay sidaa ay tiraahdo Ah, colaadow aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaa nasiib darro ah Eh, horta waxaa fiican bini aadan baan nahay Eh, bini aadankana darajo kastaa ha lahaadee wuu qaldamaa bini aadankana midka ugu fiican waxaa weye midka qaladkiisa marka lagu qabto ama la soxo la yidhaaho ruuxan waad ku li- eh, waad ku qaldan tahay eh, ka garaabo haddii inta laga garaabi waayo haddana loo ambado meel tii ka sii fog waa nasiib darro Eh, shaki kuma jiro sida aad arkaysay maanta shirka halkan ka dhacay sida ay qirahayeen odayaashii shirka ka qayb galay oo rabay inay wax la soo dhistaan eh, beelaha kale ee soomaaliyeed ee dhammaan meesha isugu tegey waxa ay kala kulmeen ee ahaa gabadfoolka iyo dulanka iyo qadarin la'aanta iyo in ay maamulahayeenba dad mararka qaarkood hataa ama soomaaliba ahayn ay go'aan ka qaadanahayeen oo booska salaadiinta ay ku jireen reebel intaasaan u qoraya reebel anaa u diiday ay- ay qorahayeen Eh, in haddana la yidhaahdo haddii qaladkaas dhacay oo laisku qabtay waxay ahayd in la yidhahdo war waa yahay hadda maxaa samaysanaa bay ahayd iyo ka habboonay laakiin in haddana derbi lala fuulo oo la yidhaahdo dowladnimo ma ictiraafsanin caashaa lillah waxaas maa wax meesha ku jiraan leenaa annaga waxay u baahan waxaa jiro in la garwaaqsado oo bini aadan baa nahaye laisu garaabo oo la saxdo dalka annagaa wadle mis leedahay go-aankii Maamulka- baar- maamulka.
baarlamankii go- baarlamanka maamulka kelmad yar baan rabaa inaan ku daro maamulka ka jira hadda kumeelgaarka ee ka jira jubba waxaa weeye shan kilomitir oo wareega oo kismaayo ah ayuu xukumaa shantaa kilomitir madarin la laabaya maxay goosanayaan dalkii kale oo dhanba dadkiisi baa jooge laakiin xildhibaane waa maamul waa la aqoonsaday kumeel gaar ha ahaadaan laakiin arrimahan haddii ay u hogaansami waayaan oo howshooda ay wataan oo baarlamankii shaqeeyo maxaa go'aan hoo u yaal ee, baarlamankii soomaaliya go'aanadii ka soo baxay oo ay ku diideen colaado waxaan u qaadanayaa midda ayadaa haddii ay yidhahaan nimanka waxbaan goosanaynaa haddii ay yidhahaan xiriirkaan u jaraynaa dowladda soomaaliyeed haddii ay yidhahaan ma ictiraafsanin go'aanadii sharciga ahaa ee ka soo baxay baarlamaankii federaaliga ahaa waxaasoo dhan haddii ay yidhaahdaan waxaan u qaadanayaa awoodda lagula handadahayo oo dadka soomaaliyeed maanta lagu handadahayo maaha awood shanta kilomitir dadka jooga oo soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan ciidamada amison ee kenya ee meesha jooga miyaa nagula handadahayaa ciidamada amisom shaatigii waxay am- a- a- wataan loogu fasaxay adduunka oo dhan oo lagu xoola siiyaa oo lagu mushaar siiyaa ee waxaanu leenahay ee dalka waa dal soomaaliyeed aan wada fadhiisanna miiska hal la wada hadla dad soomaaliyeed wax dadka soomaaliyeed ka dhexeeyana dulankaa laga jooji wax dadka soomaaliyeed ka dhexeeyana oo beelaha meesha dega waa is yaqaanaane say u kala mudan yihiin say u kala tira badan yihin qolo walba meeshay ku badan tahay iyadaa taqaanee ha waxaa wada goosteen baanu leenahay dowladda soomaaliyeedna ha noqoto horseed ha u noqoto yaysan noqonayn eh, mid ka maqan Eh, sida haddaba ka socoto cadaado waad ogtahay inta goor oo dowladda tagtay Ay, ay.
wasiirka arrimaha gudaha intuu tagay waad ogtaa Dowladdu Ra'iisul markaa wasaare- waxaa la socotaa leedahay dowladda arrimahaas.
waxaan leenahay waa inay hogaanka u qabato arrintaas Ay.
meesha caalamka waxaan ka rabnaa facilitator bas aan ka rabnaa ma aha inay iyada go'aanka noo qaadato
kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali magan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuu magaalada muqdisho ugu warramay wariyaha v o eeda axmed xasan colaad
subax wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mas-uuliyiinta dalka switzerlan iyo austeria ayaa sheegay in ay baadhayaan suurtagalnimada in la basaasay goobtii ay ka socdeen wadahadaladii u dhexeeyey quwadaha waaweyn iyo dalka iiraan ee lagaga xaajoonayey arrinta hubka nukliyeerka ee dalka iiraan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa sahre ciidle nuur
mas-uuliyiinta wadamada switzerland iyo australia ayaa sheegay inay bilaabeen baadhis la xidhiidha sidii ay u ogaan lahaayeen in weerar dhinaca internetka ah lagu soo qaaday goobta shirku ka socdo si loo basaaso loona ogaado macluumaadka ay dhinacyadu ka wada xaajoonayaan magaalada vienna ee caasimada dalka austriya ayaa danjiraha dalka iiraan u fadhiya hay-adda qaramada midoobe ugu qaabilsan dhinaca hubka nukliyeerka rase najavi uu ka sheegay inaanu la yaabanayn inuu maqlo warar la xidhiidha arrintan We have taken and we, we continue to take precautionary measures not to uh, indeed let any details of the discussion uh, would go dabcan intii ay socdeen wadahadalladu waxaanu qaadnay islamarkaana sii wadnay tallaabooyinka hortag ah oo la xidhiidha inaanay dibadda u bixin macluumaadka la xidhiidha waxa ay dhinacyadu ka wada hadlayeen waxaana odhan karaa arrintaasi waanu ku guulaysanay intii ay wadahadalladu socdeen waxaan aaminsanahay in dhinacyada oo dhammi ay ku heshiiyeen islamarkaana ay ka go'nayd inaan dibadda loo soo dhigin wax faahfaahin ah wixii qolkaasi ka socday sababtaasi aawadeed ayaad u maqli weydeen faahfaahin la xidhiidha shirkaasi dabcan waxaa jira arrimo yaryar oo u dhacaya si aan la qorshayn dalka israa'iil ayaa ah cadowga ugu weyn ee iiraan ay iska eegayso waxaana si weyn ay u dhaleecaynayaan wadaxaajoodkan kaasi oo dhex maraya iiraan oo dhinac ah iyo quwadaha waaweyn sida maraykanka ruushka shiinaha faransiiska britain iyo jarmalka oo iyaguna isku dhinaca israa'iil ayaa beenisay islamarkaana ku tilmaantay waraansal iyo raatoona lahayn inay ku lug lahaayeen weerar lagu soo qaaday shirkii quwadaha waaweyn iyo dalka iiraan dhex marayey dalka israa'iil ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu yahay quwadda keliya ee haysata hubka nukliyeerka marka laga hadlayo bariga dhexe waxaanay ka soo horjeesteen wadahadallada hubka nukliyeerka ee dalkaasi iiraan waxay shaki badan ay ka qabaan in heshiisyadanu aanay ahayn kuwo iiraan ka hor istaagaya samaysashada hubka nukliyeerka laakiin taasi beddelkeeda jidka usii xaadhaya inay samaysan karaan hubka waxkumaada warbixintiisa haraciidle nuur ay nala socodsiinaysay ee ku saabsanaa wadahadallada hubka nukliyeerka iiraan oo la sheegay in la basaasay haatana waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka turkiga waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashadii baarlamaanka waxaana lama filaan noqotay in xisbiga awoodda badan ee dhinaca islaamka u janjeera ee a k b ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi rajab tayib erdogan uu ku guulaysan waayey aqlabiyaddii uu filayey si uu u soo dhiso xukuumad cusub islamarkaana madaxweynaha loo siiyo awood dheeraad ah xisbiga a k b oo talada soo hayay saddex iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa helay wax ku dhow boqolkiiba koob iyo afartan halka uu xisbiga cusub ay leeyihiin kurdiyiintu ee b d b u helay boqolkiiba saddex iyo toban oo u dhiganta sagaal iyo toddobaatan kursi oo baarlamaanka turkiga ah arrintan ayaa waxaa haddaba inoo faahfaahinaya nuur xasan bukhaari oo ah suxufi madax bannaan oo ku nool dalkaasi turkiga haatanse booqasho ku jooga dalkan maraykanka isbedelada dhacay runtii waxa ay ahaayeen kuwo aanan la filaynin oo la yaab ku noqday taageerayaasha xisbiga eki barty islamarkaana farxad geliyey taageerayaasha axzaabta kale gaar ahaan xisbiga cusub ee taageera dadka kurdiyiinta ah ee ku nool dalka turkiga kurdiyiinta horta si weyn ugama aysan dhex muuqanin siyaasada dalka turkiga tan iyo markii ay bilaabeen maaragta dhaqdhaqaaqa ah in ay doonayaan in ay helaan maamul gooni ka ah kan turkiga ah marka sanadihii lasoo dhaafay waxaa socday maaragta wadahadalo iyo wadaxaajood kurdiyiinta dhexdooda ahaa iyo weliba wadaxaajood udhexeeyey maaragtay dowladda turkiga oo ahaa in maaragta nimanka hubka wada ee kurdiyiinta ay hubka dhigaan marka waxaa kaloo jiray baaqiyo ka yimid cabdalla ojalan oo ah ninka maaragtay ay ku daba saftaan ama hogaamiyaha kurdiyiinta oo iminka u xiran dowladda turkiga ah wax baaqaas uu ahaa in ay nabadda qaataan kurdiyiinta marka marka dhankaas laga eego xagga nabadda ayay la dhihi karaa ay usoo jihaysteen ta kale waxaa jiray in siyaasiyiinta kurdiyiinta ah dhammaantoodba ay go-aansadeen in ay door mug leh ka ciyaaraan markan siyaasada dalka turkiga labada kun iyo laba iyo tobankii ayay markii ugu horreysay xisbiga hadda soo galay baarlamaanka ayay aas-aaseen kadibna waxa ay go-aansadeen in codadka ay siin jireen dhammaan axsaabaha kale ee turkiga ah in ay u wareejiyaan xisbigan marka taa ayaa la dhihi karaa waa ay keentay in ay guul weyn kasoo hoyaan oo ay soo galaan baarlamaanka dalka turkiga marka ugu horeysay xisbi ay leeyihiin dadka kurdiyiinta turkiga ah dabcan taasina waxay dhabarjab ku noqotay xisbiga ekbarty oo codadka ugu badan ka heli jiray dadka kurdiga ah dalka turkiga taariikh ahaan waxaa jira loolan siyaasadeed oo u dhexeeya axsaabta cilmaaniga ah ee taageersan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro iyo xisbiga talada haya oo aaminsan fikirka islaamiga ah taasi oo saamaysay siyaasadda waddankaasi waxaa jira loolan xoog leh oo ka dhexeeyay saddexda xisbi oo ugu waaweyn horta turkiga inta aan kasoo gelin kurdiyiinta baarlamaanka waxaa aqlabiyada lahaa saddex xisbi oo ah xisbiga talada haya xisbiga cadaaladda iyo horumarka ekbart xisbiga maaragtay jamhuuriga ah oo ah xisbigii uu lahaa ataturk waa xisbiga labaad ee ugu weyn xagga mucaaradka iyo xisbiga saddexaad oo ay leeyihiin dadka qowmiyiinta ah ee aaminsan in ay maaragtay ku faana turkinimada nationalistiga ah marka loolanka ugu weynaa waxauu dhex maray tobanka sano ee lasoo dhaafay maaragtay saaxadda siyaasadeed ee dalka turkiga ayuu ku dhex maray saddexdaas xisbi laakiin waxaa guuleysanaya mar walba xisbiga talada haya ee akbarty oo xitaa meesha ka saaray maaragtay awoodii militarigu ay lahaan jireen waxa uu daciifiyey awoodihii kale ee dheeraadka ah oo ay lahayn cilmaaniyiinta waxyaabaha uu ku guuleystay ay aad ugu taageereen dadka turkiga ah waxaa kamid ah dhaqaalaha oo uu erka gaarsiiyey xisbigan waxaa kale uu maaragtay ka qaaday awoodo xagga maaragtay saarnaa dumarka gabdhaha wax ka barta jaamacaadka ma ma ma loo ogolayn inay xirtaan xijaabka gudaha jaamacadda xisbigan ayaa ka qaaday sidoo kale labada kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu ku guuleystay in shaqaalaha u shaqeeya dhammaan dowladda ee ee dumarka ah in ay xiran karaan xijaabkooda halka awal maaragta arrintaas ay ka diidi jireen axsaabta kale marka ay talada hayeen marka runtii waxaa kaloo uu kuga guuleystay xisbiga talada haya ee akbarty nimankani maaragtay xagga siyaasadda arrimaha dibadda turkiga waxa uu aada isugu furfuray siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan africa oo waxaa maaragtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dhaqaalaha turkiga suuqa turkiga waxaa soo galay ajnabi fara badan gaar ahaan dalalka africa suuqooda kale sidoo kale waxa ay geeyeen dibadda sida qaaradaha asia iyo africa marka runtii horumar ugu weyn waxaa la dhihi karaa turkiga kontonka sano ee lasoo dhaafay wax uu gaaray marki ay talada wadanka hayeen ama xilligan ay hayaan nimankaani akbart marka runtii hadda dhabarjab weyn ayay ku noqonaysaa xisbiga taladahaya ee akbarty guuldarada ay kala soo hoydeen doorashooyinkan natiijada ka soo baxday doorashadii baarlamaanka ee turkiga ayaa keentay in xiisad siyaasadeed ay ka abuuranto waddankaasi iyadoo uu taagan yahay ismariwaa siyaasadeed oo arrintaasi la xidhiidha maadaama oo aanay jirin xisbi keligii soo dhisi kara xukuumad arrintan waxaba ka hadlay marka ugu horreysay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan oo aanan weli dadka la hadlin xaflad qalinjibin lahayd oo arday caalami ah oo dalka turkiga wax ku barata ay ku qabsadeen ankara ayuu ka hadlay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan axsaabta siyaasadeed ay dhinac iska dhigaan colaadaha dhexdooda ah ama ay u qabaan xisbiga talada haya waxa uu ku booriyey in sida ugu dhaqsaha badan laga shaqeeyo in lasoo dhiso dowlad laakiin dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay leeyihiin arrinta ugu ugu muhiimsan imika miiska saaran waxa weeyaan in xisbiga taladahaya uu galo dowlad maaragtay isbahaysi ah ama dowlad wadaag waxaana loo badinayaa xisbiga qowmiga ah maadaama xisbigaas uu yahay xisbi aanan jeclayn dadka kurdiga ah ama xisbiyada kaleentood in uu ku biiri doono maaragtay xisbiga imika taladahaya si ay usoo dhisaan dowlad wadaag kurdiyiinta iyagu waa ay diideen in ay la galaan dowlad wadaag xisbiga taladahaya ee akbar arrinta labaad ee dhici karta ayaa ah in lato in loo dareero ama waa ay xisbiga taladahay ku dhawaaqaan doorashooyin waktigooda kasoo hormaray taasina waxaa laga yaabaa in sida laleeyahay ay guulo kasoo hoyaan sababtoo ah nimanka xisbiga maaragtay nationalistiga ah ee turkinimada ay ku weyn tahay ayaa waxa ay dhaheen hadiiba ay kurdiyiinta awood halkan ku helayaan waxaan codadkeena siin doonaa xisbiga ekbart haddii loo dareero doorashooyin waktigooda kasoo hormaray marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa weli siyaasadu turkiga ma fadhido laakiin muddo shan iyo afartan maalmood gudahooda ah ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadana nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka haatanna waxaad ku soo dhowaataan maxamuud mascade oo nala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka garoonka kubadda cagta estadio nacional julio martinez baranados ee magaalada santiago ee waddanka chili ayaa waxaa xalayto ka furmay koobka loo yaqaano kooba ameerika ay ku loolamaan waddamada koonfureed ee qaaraddaasi iyo kuwa bartamaha waxaana habeenkii xalay ahaa kulankii furitaanka fooda isku daray waddamada jili iyo ekwador iyadoo halkaasi labiyi eber guushu ay ku raacday xulka qaranka ee jili ciyaaryahan arturo fidal oo ah laacibintii gardaadinaysa yuventus islamarkaasina suuro geliyey inay kooxdaasi ciyaartii kama dambaysta ee champions league ka timaado ayaa rigooro loo dhigay isla asaga ayaana ku farayeeraystay dhalinta rigooradaasi sidoo kale ciyaaryahan edwardo fergas ayaa goolka labaad u saxiixay xulka qaranka ee jili kadib markii ciyaaryahan sanchez uu banooni qurux badan dhexda ka siiyey sidaana la saddex dhibcood ayay xulka qaranka ee jili kulankii furitaanka ee kooba ameerika ay jabka ku shubteen ciyaaryahan fernandes oo dib ka soo galay ciyaarta ayaa laba jaallo qaatay kadibna calaamadda gaduudan ayaa loo taago sida ayaa ciyaarta lagaga saaray waxayna jili haatan noqonaysaa kooxdii ugu horraysay ee ku guulaysata dhibcihii ugu horreeyey ee kooba ameerika ee sanadkan kulanka labaad waxaa layskaga hor imaan doonaa maanta oo isla guruubka e ayaa waxaa fooda isgelin doona mexico iyo boliviya iyadoo guruubka bina ay isku arki doonaan uruguay iyo jamaica iyo argentina iyo baragway dhegaystayaal xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinle nabadgelyo haatana waa dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan jirnay fanaanka ismaaciil danan ayaan soo qaban lahaa
dugiyo qarowdaashado u xasadka kaga bashaa indhaha sawirkii ku hadhay indhaha sawirkii ku hadhay oo xasasabaa kalgacal siduu kuu raacay beri oo xasasabaa kalgacal siduu kuu raacay beri dugiyo qarowdaashado waxasaska kaga basha indhaha sawirkii ku hadhay indhaha wey indhaha sawirkii ku hadhay salaamuhu laba qofoo midba suntaday ka kale ayay soriyo noqdaane nolosha subax iyo habeen in warkaaga hosuganisalaamuhu laba qofoo midba suntaday ka kale ayay soriyo noqdaan nolosha subax iyo habeen warkaaga hosuganisi
noloshu subax iyo habeen warkaaga oo soganisi heesta ismaaciil danan uu ku luuqaynaya waxay gebagaba taho idaacaddaeeda subaxnimo sahre cidla noor iyo ismaaciil xuseen farjare eedan la socotiinaya tan intaynu idaacadda galabnimo ku kulmayna waxaan idinka tegina sidaasio kulanti dambe oo xiise leh
ilaahay maseejiye sargoyada himiladeena sansantiyo doonisteena adoomaha samirka badan seexiyo doonistooda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.